galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab isniina bisha sebtembar waa sagaal iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra ciidla nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mida dacwaddii dhinaca badda ee u dhexaysay soomaaliya iyo kenya oo ka bilaabantay maxkamadda heeg ee dalka netherland
waxaan rabnaa annagu muhiimadda dacwadda badda waxay tahay dhulka biyaha soomaaliya ay leedahay hal mitir oo ka mida inaan laga tanasulin markii annagai walaalaheen kenya aan wada hadalnay oo aan wadahadalka isla keeni weynayna mushkiladda in lagu xalliyo si oo qaanuuni ah oo ilbaxnimo ah oo qawaaninta caalamiga loo dugsanayo
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan nin soomaali ah oo la sheegay inuu ka dambeeyey weerar loo adeegsaday toori oo ka dhacay gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaanu ognahay nin dhallinyaro ah oo soomaaliya oo qiyaasihii labaatan jir ah magaciisana la yidhaahdo daahir aadan lagu eedaynayo inuu dad sagaal ah uu toori gelshay moolka weyn ee laga adeegto ee ku yaala central minnesota moolka ugu weyn ee laga adeegto la yidhahdo crossroad mool
xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka mas-uuliyiinta ammaanka ee magaalada new york ayaa ilaa haatan baadigoob ugu jira wiil siddeed iyo labaatan jira oo lala xidhiidhinayo inuu ku lug lahaa qarax bam oo ka dhacay degmada manhattan ee magaalada new york ee dalkan maraykanka habeennimadii sabtidii axaddu soo galaysay hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i-du waxa ay raadinaysaa axmed khan oo haysta dhalashada maraykanka balse asal ahaan la filayo inuu kasoo jeedo dalka afghanistan oo loo tuhmayo inuu door ku leeyahay qaraxii ka dhacay manhattan iyo mid kale oo laga helay meel u dhow goobtaasi uu qaraxu ka dhacay geesta kalena booliiska magaalada new york ayaa joojiyey baabuur la raadinayey oo marayay waddo ku dhow brooklyn waxaana ay saraakiisha f b i du sheegeen inay su-aalo weydiiyeen shan qof oo baabuurkaasi saarnaa hase ahaatee qofna aan lagu helin wax dembiya isuduwaha qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka deg dega stephen o'brien ayaa sheegay inuu aad uga niyadxun yahay kolonyo gaadiid ah oo aan weli sugaya in loo ogolaado inay galaan magaalada xalab oo boqolaal kun oo qof ku xaniban yihiin cunto la-aan iyo biyo la-aan darteed heshiiska xabadjoojinta ay gaareen maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa qayb ka ahayd in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo magaalada xalab xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku eedeeyay dowladda madaxweyne bashaar al asad xanibaadda gargaarka wuxuuna sheegay in ruushka looga baahan yahay inay ku cadaadiyaan suuriya inay hawshaasi meelmar noqoto mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay in duqeyn xagga cirka oo ay geysteen diyaaradaha maraykanku ay ku dhinteen ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan booliiska waddankaasi ciidamada booliiska ah ee ku sugan goob dalkaasi goob dadka lagu baadho oo ku taalla waddo gaadiidku ay maraan oo ku taalla meel dibadda ka ah taarinkood oo ah xarunta gobolka urusgan afhayeen u hadlay milatariga dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey weerarkaasi xagga cirka ah ee ka dhacay taarinkood siddeed iyo tobankii bishan sebtembar waxaana ay sheegeen in lagu bartilmaameedsanayay weerarkaasi shakhsiyaad gaara
go-aanka dowladda maraykanka ee lagu qaaday xayiraaddii dhinaca ganacsiga ee saarnay dalka mayanmar ayaa waxaa soo dhoweeyey ganacsatada iyo shirkadaha dalkaasi tallaabadan ayaa xayiraad badan iyo caqabado kala duwan ka hor qaadaysa dhaqaalaha dalkaasi iyadoo oo iridaha u furaysa ganacsiga caalamiga ah ee lala wadaago dalka mayanmar khubarada falanqaysa siyaasadda dalkaasi ayaa tilmaamaya in sidoo kale tallaabadan uu maraykanku qaaday ay mas-uuliyad dheeraada saarayso xisbiga talada dalkaasi ku guulaystay ee n l d
waa hagaag dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaybaha idaacaddeenna inooga harhsan haddii aynu ku bilowno magaalada haig ee dalka netherland waxaa maanta ka bilaabantay dhegaysiga dacwadda muranka dhinaca badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda kenya ayaa ku doodaysa in maxkamadda caalamiga ahi aanay sharci u lahayn inay dhegaysato dacwaddaasi waxaana ay ku baaqaysaa in labada dowladood ay ka wada hadlaan muranka dhexdooda islamarkaana ay ka heshiiyaan hase ahaatee dowladda soomaaliya ayaa iyadana la filayaa in ay keyskeeda ka horjeediso maxkamadda warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey xuseen barre aadan dhegaysiga dacwaddan oo toddobaad socon doonta ayaa maanta waxa ay ka bilaabantay xarunta maxkamadda caalamiga ee heeg ee dalka holland fadhiga maanta ayaa waxaa dahafuray guddoomiyaha maxkamaddan roni abraham oo ka soo jeeda dalka faransiiska waxaana uu sheegay in dacwaddani ay ku bilaabmi doonto doodaha dhinaca afka ah oo maanta loo qoondeeyey dowladda kenya halka berina loogu talagalay dhegaysiga doodda dowladda soomaaliya dhegaysiga dacwaddan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya waxaana wareegga labaad uu bilaabmaya arbacada dhinac walbana waxaa la siinayaa saddex saacadood iyadoo maanta la dhegaysan doono doodda kenya berina la maqli doono dhinaca soomaaliya iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista oo haddana la kala dhegaysan doono labada dhinac guddoomiyaha maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa mikrofoonka waxa uu ku wareejiyey xer ilaalyaha guud ee dalka kenya brofeor githu mwengai oo isagu horkacayay kooxda khubarada ee dhinaca sharciga ah ee u doodaysay dowladda kenya xer ilaalyaha dowladda kenya ayaa ku dooday inaanay maxkamaddani shaqo ku lahayn dacwaddan waxaana uu faahfaahiyey mowqifka dowladdiisa dowladda kenya mowqifkeedu waxa uu yahay inaanay maxkamadani karti iyo awood xirfadeed aanay u lahayn dacwaddan waxaan xaqiijinayaa inaanay taasi ka dhignayn inaannu liidayno ama aanun ixtiraamaynin maxkamadda sharafta leh oo ka mid a halbowlayaasha hay-adaha qaramada midoobay laakiin waxaannu u aragnaa inay jiraan heshiisyo iyo habab kale oo arrintan xal la iskula gaadhay xeer ilaaliyaha dowladda kenya ayaa tilmaamay in dowladda kenya ay weligeed xaqdhowraysay xuduudaha badda soomaaliya islamarkaana aanay ka faa'iidaysanin burburkii dowladdii soomaaliya xeer ilaaliya githu mwengai ayaa ku dooday in kenya ay kumanaan qaxooti ah oo soomaali ah magan gelisay islamarkaana ay ciidamo ka joogaan soomaaliya kuwaasi oo u gurmanaya sida uu tilmaamay soomaalida ay al-shabaab ku dhibaateeyeen
Kenya has provided humanitarian relief for almost half a million Somali refugees.
tan iyo burburkii dowladdii soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii kenya waxay gargaar bini aadamnimo u fidisay ku dhowaad nus milyan qaxooti ah xitaa waxay kenya marti gelinaysay oo ay haysay dowladihii kumeelgaarka ah ee soomaaliya tan iyo labadii kun iyo afartii taasi oo lagu dhisay dowladda kenya ilaa iyo intii ay xaaladda ammaanku soo hagaagaysay bilowgii sanadkii labadii kun iyo toddobadii kenya waxay kaalin muhiima ka qaadatay jebinta al-shabaab iyo qabashada caasimadda soomaaliya ee muqdisho xeer ilaaliyaha dowladda kenya ayaa sidoo kale tilmaamay inay muhiim tahay in arrintan si wada hadala lagu dhammeeyo isagoo ka digay halista ka imanaysa al-shabaab oo uu sheegay in baddaasi ay adeegsadaan waxaana uu ku baaqay in la joojiyo dacwadda ay soomaaliya gudbinayso ee ku doodaysa in kenya ay qaab damac ah oo ulakac ah u damacsan tahay badda soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo fariin arrintan ku saabsan soo dhigay barta ay bulshadu ku xidhiidho ee facebooka ayaa mar kale ku celiyey in soomaaliya aanay ka tanaasuli doonin hal mitir oo ka mid a biyaha badda ee soomaaliya bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta waxaa bilaabanaya dacwaddii kenya iyo soomaaliya udhexaysa ee badda ah dacwaddaas tiimka sharciyaqaanada soomaalida ah maxkamadda ayay tegayaan dabcan tiimka kenya sharciyaqaanada way imaan doonaan waxaan rabnaa annagu muhiimadda dacwadda badda waxay tahay dhulka biyaha soomaaliya ay leedahay hal mitir oo ka mida inaan laga tanasulin markii annaga iyo walaalaheen kenya aan wada hadalnay oo aan wada hadalka isla keeni weynayna mushkiladda in lagu xalliyo si oo qaanuuni ah oo ilbaxnimo ah oo awaaninta caalamiga loo dugsanayo aad ayaan kalsooni badan ugu qabnaa ee, inaan saxannahay oo waxaan ku doodaynaa oo xaqa aan leenahay oon ummad ahaan aan u lahayn inuu yahay aan qabnaa ee, cid kale inaan ku dulminayna ama ku xadgudbayna ma aaminsanin laakiin haddana xaqaas aan leenahay annagoo go-aan dowladda soomaaliya annagoo maalan shacabka soomaaliyeed inaan hal mitir oo biyeyna ka mid inaan ka tansulno diyaar uma ahin Ee, waxaanan rabnaa inaan ku soo dhacsano sida qawaaniinta caalamiga iyo ee xadaaradda ilbaxnimadu ay qabto Ee, sideena kale anagii kenya laba dal oo daris ah saaxiibo ah walaalo ah cilaaqaadku isku fiican yahaan nahay xumaan nagama dhexayso dabcan ayagana waa laga yaabaa inay intoo kale aaminsan yihiin laakiin annagu biyahaas inaan annaga leenahay baddaas annaga aan leenahay bad soomaaliyeed ay tahay annaan muxuu ahaay difaaci doono haddii alla yidhaahdo dowladduna waxaa ka go-an in ay baddaasi soomaaliya ay gacanteeda ku soo noqoto oo bad soomaaliyeed ay weligeed ahaato Ee, annaan ku kala baxna qawaaniinta caalamiga ay jirto waana ku kalsoonahay inaan leenahay badda aan maanta dacwadeeda maxkamadda ka bilaaban doonto waxaa xusid mudan in dhegaysiga maanta uu ku koobnaa maqalka doodda qareennada iyo sharciyaqaanada u doodaya kenya iyada oo beri loo ballansan yahay in la dhegaysto dowladda soomaaliya dooddeeda oo ku saabsan muranka xuduudda ee u dhexeeya labada dal mahadsaned xuseen barre aadar oo warbixintaasi inoo diyaariyey haddaba wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa muranka badda ee u dhexeeya kenya iyo soomaaliya waxa uu ka waraystay garyaqaan cabdiqaadir axmed nuur oo london ku sugan Ah, bismillahi raxmaan raxiim Een, waxa la isku haysto een, wax kale maahan waa dowladda kenya oo xuduud badeed la leh dalka soomaaliya siad la socoto ayaa waxay damacday ama damac ka galay in ay qalfafkeeda badda ay dhinaca bariga ay ay aadiso xariiqinta inay dhinaca bariga qalfood badeedkeeda u jeexdo oo ay hesho labada boqoloo mayl oo xuduud badeed ee dal walba ee- ee ee badlihi uu xaqa u leeyahay ilaa marka boqol iyo konton mayl ayaa sidaa ogtahay sida la yidhaahdo uu- uu xaq uu xaq u yeeshaa ama uu raadin karaa wadanka marka iyadoo ka duuleysa waxyaabahaas ayay waxayna gashay badda soomaaliya marka een, dhinacii soomaaliya unbay u weecisay een, xariijintii dhinaca xuduudda ahayd ha waa sidaas waayahay arrintan kenya waxay ku doodeysaa inay horey soomaaliya heshiis ugala saxiixatay eh, sanadkii labada kun iyo sagaalka heshiiskaas haddaan dib ugu noqonno maxaa ugu muhiimsanaa oo nuxur ahaa oo ku jiray heshiiskaas waxaa la saxeexay labadii kun iyo sagaalkii ee, wakhtigaas oo dowladdii sheekh shariif sheekh axmed ay cusbayd Een, runtii dowladda kenya sida aan ku hayo ee, information uu ii sheegay nin ka mid ah dowladdii cabdulaahi yuusuf allah u naxariistay wasiirka ahaa waa ken- dowladda kenya way geysay memorandum of understandingkan xilligaas dowladda cabdulaahi yuusuf waxayna damacday inay hesho sidaas oo kale in la- ina- inay hesho safkaradka in la saxiixo laakiin wasiirkaas wuxuu ii sheegay in cabdulaahi yuusuf uu diiday uuna ku tilmaamay wakhtiga dowladdiisu inay ahayd dowlad ku meel gaara ee awood noocaas oo kaleana aysa xaq u lahayn inay saxido marka waxa runtii wax aada loola yaaba ahayd maxkamadihii ee gruubka sheekh shariif oo ku cusbaa xilligaas ee maamulkoodii u cusbaa in wasiirkoodii ee xiriirka caalamiga xilligaasi uu la geey oo la diro ee isla markaasna la saxiixo ayadoo wax la saxiixayo aan si fiican ee laysaga eegin saas ayaa la dhihi karaa Ee, nasiib wanaagse waxaa dhacday in laguna ammaani karaa baarlamaanka xilligaas dowladda sheekh shariif in ay diideen ee, memorandum markaasoo dheheen waxba kama jiro een, wax ka jiraana ma jiraan waayahay een, aan u soo noqono marka een, soomaaliya waxaa ku matalaya maxkamadda heegar yaqaano caalami ah dabcan wafdi soomaaliyeed iyo dad khubar ahna waa ay joogaan ma isleedahay garyaqaanadaas soomaaliya ay kiraysatay een, waa kuwo eh, u soo dhicin kara waxa soomaaliya ay ku doodeyso ah, si fiican runtii waxay dowladda soomaalidu ay ku ammaanantahay xilligan joogtaa in ay eh, xeraalyahooda guud ee qaranku in ay isku dayeen eh, inay helaan looyaro caalami ah oo qaarkood eh, nin faransiisa sida hadda aan ka arkay riboorka oo caalami ah xiriirka eh, international law ee runtii ah professor ah iyo dad kale oo maraykan kambani maraykan oo looyar ah iyo dad eh, ingiriis laftirkooda q cs ah sida aan ka arkay qoraallo Een, wayna wayna ku guuleysan karaan sababto waxay tahay way iska cadeed dowladda kenya marnama doonayn in maxkamad kiiska la geeyo marar badan dowladda kenya waxay brefeer gareynaysay in ay dhinaca diblomaasiyadda ay ay u qaadato dhinacaas oo ay islahayd dabcan eh, dowladda soomaalida madaxdeeda oo iska ah madax jilicsan eh, waqti eh, waq- ayaa ayaa waxaa ku dhiirigelinayay in ay inay do- dowladda so- eh, kenya ay dhinacaas aado oo waa gartay marka maxaa keenay kula tahay in kenya ay ku doodo inaan maxkamad loo baahnayn oo wadahadal arrinta lagu xallin karo maxay tahay sababta taasi waa iska caddahay ridwan waa ogtahay dowladda soomaaliya eh, waa xilligan iyo ka horba dhowr iyo labaatanki sano tagta waxay ahayd dowlad la-aan ayaa dalka ka jirtay ama dowlada jilicsan ayaa soo maray marka way ogeen dowladda s- inay ka faa'iidaysato kenya fursadaas ayay u ahayd fursad eh, wixii ka horeeyey xukuumaddii militariga ahayd eh, de- dow- eh, xuduudda soomaalida ee dhinaca badda ama dhinaca be- berri ama dhinac kastaba ha ahaatee soomaaliya lama haweysan karin sidaad la socoto waayo do- dowladda xilligaas jirta soomaalida waxay dowlad adag Eh, kenya fursad ayay marka u- ayay u aragtaa oon- una isticmaalaysaa madaxda soomaalida inay ugu hesho eh, waxa ay doonaysa kenya keliya maahan kambaniyo waaweyn oo oyalka ayaa ku jira kayskan oo dowladda norway lagu ti- eh, lo- lagu eedeynaya inay lug ku leedahay markaas eh, iyo sharikada taliya marka waxyaabahaasoo dhan maahan waa bilil qacad oo la doonayo maaragta in la bililqaysto wixii maaragta ummadda soomaalidu ay leedahay waayahay ugu dambeyn xiriirka labada dal maxaa iska bedeli karaa Eh, waxaan la soconaa in ay jirto muranka dhinaca badda ah Een, marar qaarkood kenya waxay doonaysaa inay dib u celiso qaxootigii Eh, dadka qaar waxay ku doodayaan in habkii loo baahnaa iyo dhaqaalihii loo baahnaa weli aanu jirin Een, waxyaabo fara badan oo runtii een, arrintan baddaba ha ugu weynaatee waxaa jira labada dal mararka qaar laga dhex dareemayo marka suu noqon karaa xiriirka labada dal ay kula tahay labada dal laba dal habda balance loo sameyn kara maahan dalna waa dal dow- dowlad leh oo d- muddo dheer eh, dowlad ahaa dowladdiisiina wax gaara aysan jirin dalna waa dal burburay oo runtii dhibaato weyne ay ku dhacday iminkana eh, weli aan ka soo kaban eh, weli khilaafaad siyaasadeed oo xoog badan iyo iyo tabaryari xukuumadeed ay haysto marka waxaan eh, rajeynayaa in eh, dadka soomaalida iminka madaxda ka ah xukuumaddani ay ku dhiiri- ay- ay ku dhiiri- ay ku dhiiradaan taas macnaheedu inaysan ahayn in dalka soomaaliya beec yahay ama badiisa ha noqoto ama dhulkiisa ha noqdo ama eh, institutionskiisu ha noqdeen inay mas-uuliyadda ka saaran inay gutaan siday iminka u gudanayaan islamarkaasna waxaan rajeynaya dowladda kenya damaceeda inay arrintaas yareyso dowladda soomaaliya kenya already way ka faa'iidaysatay burbur ka dhacay soomaaliya Eh, dad badan oo soomaaliya ayaa dalkaas degay lacaga fara badan ayay geliyeen sidaan kusoo wada aragnay kenya Eh, runtii wax faa'iido badan bay ka qabtaa marka waxaan rajeynayaa inay intaas ay deeqdo islamarkaasna ay sambat ay siiso dadka soomaalida qaxootigooda iminka cilada waa celinayaa iyo wixii lamidana aysan ku noqon arrimahan badda iyo iyo iyo murankan hadda taagan kaasi wuxuu ahaa garayaqaan cabdiqaadir axmed nuur oo london ku sugan wuxuu u warramayey ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha v o eda ee london
halkaad weli dhegeysta nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee magaalada st cloud ee gobolka minnesota ayaa sheegaya in nin soomaali ah oo tuuray wata uu ka dambeeyey weerar ka dhacay magaalada st cloud habeen hore kaasi oo lagu dhaawacay sagaal qof weerarkaasi ayaa baadhitaan ku- waxaa ku haya hay-adaha dembi baarista ee dalkan maraykanka ururka isis ayaa sheegay in askari iyaga ka tirsan uu fuliyey weerarkan bulshada soomaalida ayaa sheegaya in ninka weerarka ka dambeeya lagu magacaabo daahir aadan haddaba saare cabdi axmed ayaa cabdulaahi kulane oo ku hadlaya magaca jaaliyadda soomaalida ee st cloud arrintaasi ka horeysatay waxaanu ka hadalnay waxa aanu ka baqayno waxaanu ognahay iyo waxaanu ogeyn intaasaanu ka hadalnay waxaanu ognahay nin dhalinyaro ah oo soomaali ah oo qiyaasihii labaatan jir ah magaciisana la yidhaahdo daahir aadan in uu eh, lagu eedeynayo inuu dad sagaal ah uu toori gelshay moolka weyn ee laga adeegto ee ku yaala central minnesota moolka ugu weyn ee laga adeegto la yidhahdo crossroad mall Mhm.
Een, marka een, arrintaa weli information fiican kama hayno Ah, aniga cabdullaahiya lixdii galabnimo meelahaas baan arkay ninkaas baakinkaan isku daba marnay Een, eidna waxaa la ii sheegay in uu qofkaasu dhintay meeshii baan aanay marka eh, boolisku report boolisku ma hayaan information fiican weli nama isin Eh, siduu Waa gartay.
video waxay noo sheegeen video keliya inuu jiro oo siduu booliisku ninka booliiska uu dilay ay tahay laakiin asaga iyo dadkii uu leynahayay iyo inay say u dhacday siday waxaan ku bilowdeen iyo waxaasoo dhan informationkaasoo dhan iyo ujeedadu lahaa motivationka uu lahaa ujeedadu lahaa waxaaso dhan kama warqabno lakiin annaga soomaali ahaan waxaa noo muhiima in aan dadkii dhibaatadu gaartay xanuunka la wadaagno wax kale noo muhiima isagii inuu cadaalad helo oo information fiican laga helo oo report fiican uu ka soo baxo aan daba istaagno dadka baarayaasha waa garta kaloo waxaa kaloo noo muhiima in aan iska fogeyno waxaan wax shaksi sameeyeysay tahay ee aan lagu leebel garayn dadka soomaaliga bal cabdulaahi kulana waxaad iiga warantaa marka waxaad sheegtay ninkan inaad moolka isku dabamarteen maxaad ku xaqiijisay qofkaad moolka isku dabamarteen inuu yahay ma aqoon horaad u lahayd a aqoon horaan uleya waa korkan ka aqaanaa moolka iskumaanaan dabamarin laakiin parkinka guriga uu degan yahay baan ina markaas soo gelayay hooyaday oo degan baan u imaaday asna markaasuu baxayay horeyna korkaan uga aqaanay muxuu ahaa aqoon nin dhalinyaro ah oo fiican oo aabihii siduu noo sheegay iskuolkan high school meeshan isagu laba sano jiro la keenay aabisno siduu noo sheegay iyo dadka waalidiintiisa oo iskuolkan abola high school ka qalan ka qalin jebiyey uu honored student ahaa central state university oo hadda uu junior ahaa sanadka saddexaad uu ku jiray jaamacadda sidaasay tahay haddana asagoo soo shaqaysanaya haddana jaamacadda dhiganayay nin degan uu ahaa oo saaxiib saaxiib leh famalka iyo aabe iyo hooyana waxay ka sheegeen nin caawiya inuu ahaa nin wadanka ka baxay ma aha soomaaliya hadda iyo iyo wadamada kala aaday waa nin asoo laba jira halkaan yimid labaatan sano hadda ku dhawaad jira marka intaas aan ka ognahay waa waa arrin shoog ah oo xanuun leh waad cambaarayseen haddaad tihiin bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan ee st cloud ilaa iyo dabcan minnesoro dhanba maxaad ka baqanaysaan adinku ka bulsho ahaan ood arrintan isaga fogeyseen markiiba waxaan isaga fogeynay way u fudud tahay dadka soomaalida ama dadka muslimkaa markay wax dhacaan in lagu nabo lagu dhejiyo ereyga argagixisada xataa haddaysan argixiso ahayn waxay dhacay ma naqaano picturekeeda ma hayno boolisku ma hayaan inkastoo isis ay sheegatay inuu qayb ka ahaa laakiin dadkii baarayay f b i dii law enforcementgii maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish karin wax linki oo ninkan iyo ka dhexeeya nimankaa marka lama yaqaano marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda ah wuxuu ahaa ninka nin argagixiso ah oo magaaladeena nagula nool dadka soomaalida dhibaata arrintaa ka qabsanaysa arrinta shaqada dhibaata ka qabsanaysa retaliation iyo arsi inuu ka yimaado laga shaqeeya arrintan waa arrin shaksi ku kooban waa marka garta magaaladan haddaad og tahay laba asbuuc ka hor waxaa ka dhacay nin labaatan iyo toddoba sano ka hor canug inta la kubsaday la dilay baa qabri laga soo faagay oo ninkii dila la qabto oo qirtay waterlin Mhm.
marka taasba si shaksi loogu loogu waxeeyey tanna inay arrin shaksi tahay hadday dhacday laakiin aan weliba aan rabno aanaan ogeyn siday u dhacday iyo waxaa dhacay iyo iyo iyo iyo ujeedada uu ninkaan lahaa iyo hadduu qolo ku xiran yahay intaba ma naqaano xataa boolis Waa ma garta.
yaqaanaan dadkii baarayay ma garanayaan marka inaan conclusionkaas aysan mediadu aysan eh, gaarsin oo dulucda hadalka halkaas saas u dhigin speculation ay samaynaya anagu aanu afkeena ku sheegno waxaan ognahay waa muhiim midda labaad sida argagixisada waxa argagixisada la yidhahdo annaga soomaalida waa kasoo horjeednaa meeshaan annaga waxaana keenay dhibaato iyo dagaal iyo qaxar iyo aan kasoo qaxnay wadankeena dhibaato annago aan isku hayno haddana wadankii dhibaatadii waa ka jirta marka waxaa aad annaga noo xanuujisay noo dhibtay arrintii inay nooga daba timid meesha aan aan joogno saamayn dadkan hadda la dhaawacay ee sagaalkaa saamayn ka weyn bay annaga nagu leedahay dad baa xala seexan Eh, dad baa baqaya guryahoodii aan ka bixi karin waa Eh, garta dad baa shaqooyinka ka baxaya marka inay arrin dadkan aan dejino aanu sheegno inay arrintaanu dhib nagu tahay caawimaadna aan ka codsano dadka aan la noolnahay ayaa noo qabanay shirkaa jira booliiska wax ma idiin sheegeen oo ku saabsan arrinta halka ay marayso ama baaritaanka ama sida wax u dhaceen wax un ma idinla wadaagin waxay og yihiin asaga iyo ninkii booliska ahaa ee dharcad ee shaqada aan marka ahayn ee magaaladan evon booliska ka ahaa ee meesha ka shoob garaysanaya wixii dhex maray video ah oo ay ka soo qabteen dukaankan mool ku dhex yaalla ee macy's la dhaho waa meesha ninka lagu dilay ah intaas unbay nooga sheegeen laakiin dadkii sagaalka ahaa videoyadoodii lama hayo meesha c v c c t v videoya fara badan bay leedahay motivationka iyo ninkan wuxuu ku kallifay nooma ii sheegin mana yaqaanaan marka waxyaalo badan baa yaa ka maqan ah, reportka oo aan aan weli garanayn cabdulaahi kulane oo ku hadlaya magaca jaaliyadda soomaalida ee magaalada st cloud oo khadka telefoonka ugu waramayay sahre cabdixmed halkaad kala socotaana waa v o a haddaba dareenka ay dhacdadani ku abuurtay bulshada soomaalida ee minnesota ayaa wariyahayga maxamuud mascade waxa uu ka waraystay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimo udiinka gobolka minnesota ahna imaamka masaajidka daarulhijra arintaa markaan maqlay marka aad iyo aad bay waxay noqotay dareen naxdin badan maxaa jira waxa weeye maanta waxaad moodaa inaan si ugu sifoobayna aayaddii ilaahi subxaana watacaala kulla sayxatin calayhim qayladii soo yeertaba annaga ayaad moodaa inay si gooni a noo taabanayso marka markii ay la yidhaahdo qof baa fal noocan oo kale a geystay marka ugu horraysaba cuqdo iyo waxaad qaadaysaa naxdin iyo fikir iyo walwal haddana markii qofkii uu muslim noqdo waxa weeye way ka sixag jirtaayoo mar walba waxa weeye waxaad sii damqanaysaa waad sii naxaysaa intee in leg bay arrintanu soo dhowaantii la waday wada shaqayntii iyo wada noolaanshihii iyo nabaddii iyo ay muxuu ahaa dhib u geysanaysaa haddana markuu soomaali sii noqdo la yidhahdo qofkii waa soomaali laakiin haddana muxuu community wuxuu xaqiijinayaa ninka dhallinyaradu inuu soomaali ahaa intaasoo dhan marka waxa weeye waa walaac weeye waa cabsi weeyaan waa naxdin weeye waa wax xaqiiqatan mar walba dhibaato badan mujtamaca maraykankana ku ah annaga oo muslimiin oo mujtamaca maraykanka ka midana dhib gooni ah nagu sii ah weeyaan carabkana waad ku dhifatay magaalada hadda ay soomaalidu degan tahay sankaloodh ee dhacdadan ay ka dhacday muddo badanba waxaa ka jiray nacayb ka dhan ah soomaalida qaas ahaan guud ahaanna muslimiinta oo lagama jeclayn deegaankaasi dadka soomaalida ah dhacdooyin badan oo arrimaha ku saabsanna horey magaalada uga dhaceen laakiin waxaa jiray dad soomaaliyeed iyo dad kaloo maraykana oo arrimaha ka wada shaqaynayay sidii bulshada layskugu soo dhoweyn lahaa oo dadku ay noqon lahaayeen dad minnesotan ah oo isku magaalo degan oo haddana aan isdhibsanin dadkii dadaalada ku jiray ama arrimaha noocaasa waday dhacdana kale markay dhacdo maxaad isleedahay way u keenaysaa dhacdadu markay dhacdo shaki kuma jiro wixii laga shaqaynayo soo dhowaanshihii iyo wada noolaanshihii iyo in la isfahmo inay dhaawac u geysanayso laakiin haddana waxaan isleeyahay dhacdanoo kale markay dhacdo in loo baahan yahay in shaqadii la wadato ka badan lasii qabto inay lasii dardargeliyo arrintaas soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshuhu maxaa jira waxa weye qofku markuu dembi geysto community kasta ha ka soo jeedo midab kastana ha lahaado diin kastana ha sheegto waxa weeye qofku mar hadduu dembi geysto waxa weeye dembigu diin ma laha dembigu midab ma laha dembigu ma laha muxuu ahaa muxuu ahaa qoys goonia ama qolo goonia ma laha marka cid kasta oo dhibaato geysata waxaan rabnaa innagoo isku mid ah ama dadkoo isku mid ah in layidhaha isku mid baan nahay dhibkana wiina wada taabanayaa inaan isku mid uga soo jeedsano ayaa guud ahaan loo baahan yahay waa sidaas weeye tanna hadda xaqiiq ahaan waa sax waa la tilmaamay wiilkii hadda waa la dilay dhaawacyo wiilku geystay laakiin ilaa iyo hadda wararka xataa soo baxayaahu waa warar kala duwan weeye marka in aad looga warsugo loo loo dhowro ayaa iyada lafteeda aan u baahannahay oo la doonayaa yacni waa gartay warbaahintu marka ay timaado qof muslinaha qof dilay ama sidaana wax u dhaceen marar badan waxay weekaataa waxaasi wax la jamciyo oo dadkii muslimiinta ahaa dembi ay wada galeen u eg warbaahinta qaar waxay tabinaysaa in ay isis oo kale ay sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan falkan oo meelaha qaar lagu qorayo warbaahintuna gobolkan hadda marka la feego siday wax u qorayaan ninku isagoo magaca ilaahay sheegaya ayuu dhaawaca ama dadka dhaawac u geystay baa laleeyahay marka sidee dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkan ama magaaladaasba ay u kala saari karayaan qofka shakhsiga ah ee dhibka geysta iyo dadka muslimiinta ah ee qofkaasi uu ku abtirsanayo su-aashaas uma taallo oo keliya dadka muslimiinta ah ee saankalowr degan uma taallo oo keliya dadka muslimiinta ee gobolka minnesoto degan waa wax u taalla dadka muslimiinta ah ee ku nool dunida dacaladeed gaar ahaan wadamada yurub iyo maraykanka mararka qaarkood waxaa iska jirta miidiyahna ama iclaamka ama qalabka warbaahinta ee maraykanka iyo dunida wastigu waa xor weeye in fara badanna iyadoo xor ay tahay qofka tabarta daran si gooniya inuu miidiyuhu isaga iyo diintiisaba u ataago ayaa dhacda marar badan waxaa dhacaysa ummad qofka ummado kale ka soo jeeda hadduu dhibaato geysto waxaa laga yaabaa markiiba inaan la saarin arrinta ah isagii iyo inaan diintiisii la weerarin isagii inuu noqdo weerarku annagase waxa weeye markuu qofku dhib geysto communitigii iyo diintii iyo uu qofkaas u abtirsanayo o dhan baa yaa markiiba dembiga qayb laga siinaya taasu marka waa shaqo xoog badan annaga noo taallo oo la doonaya muslimiintu inay marka hore si adag si hadda baryahanba wadanaya si kasii badan u kala gooyaan islaamka diin ahaan iyo kooxahan sheeganaya inay mayalka adag yihiin ee xaqiiqatan aan diin shaqa ku lahayn ee aan muslim iyo gaal cidna aan u naxariisanaynin in la kala gooyo waa qayb weeye qaybta labaad ee kaleeto waxaa la doonayaa muslimiintu dad xoog badan oo isku tiirsan oo fahma wadamadan iyo qaabka loogu nool yahay qaabka loo adeegsado muxuu ahaa miidiyaha oo qalabka warbaahinta laftooda ay noqdaan wax la yidhaahdo accountable oo uu jiro dad adagoo la xisaabtami kara inaan annagu noqonno taana waa loo baahan yahay marka inay muslimiintu guud ahaan waddamadan joogaa aan ishabayno ishabeeyaan iyaga laftoodu ay yeeshaan qalab warbaahin iyada muxuu ahaa iyaga u hadasha qalabka kale ee warbaahinta ee waddankan ka jirana ay la xisaabtamaan ayaa la doonayaa
sheekh cabdiraxmaan shariif oo ka mid ah culimaadiinka gobolka minnesota ahna masaajidka imaamka masaajidka darhijra oo ugu waramayey magaalada minneapolis wariyaha v o eda maxamuud mascade
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o e washington qaybaha inooga hadhsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan dagaallo ka dhacay gobollada dhexe ee soomaaliya oo dhex maray ciidamada etoobiya iyo ururka al-shabaab sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd iyo xubintii waxbarashada iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban mas-uuliyiinta ammaanka ee magaalada new york ayaa ilaa haatan baadigoob ugu jira wiil sideed iyo labaatan jir oo lala xidhiidhinayo inuu ku lug lahaa qarax bam oo ka dhacay degmada manhattan ee magaalada new york ee dalkan maraykanka habeenimadii sabtidii axaddu soo galaysay hay-adda dembi baadhista maraykanka f b i du waxa ay raadinaysaa axmed khan oo haysta dhalashada maraykanka balse asal ahaan la filayo inuu kasoo jeedo dalka afghanistan oo loo tuhmay inuu door ku lahaa qaraxii bamkaasi ka dhacay degmada manhattan iyo bam kale oo laga helay meel u dhow goobta qaraxu ka dhacay geesta kalena booliiska new york ayaa joojiyey baabuur la raadinayey oo la sheegay xilligaasi inuu marayay meel ku dhow brooklyn waxaana ay saraakiisha f b i du sheegeen in su-aala la weydiiyey shan qof oo gaadhigaasi saarna hase ahaatee wax dembiya aan lagu helin
isuduwaha qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka degdega stephen o'brien ayaa sheegay inuu aada uga niyad xumaaday kolanyo gaadiid ah inay weli sugayaan in loo ogolaado inay galaan magaalada xalab oo boqolaal kun oo qof ay ku xaniban yihiin kuwaasi oo u baahan cunto biyo iyo gargaar daawo ah heshiiska xabad joojinta ee ay gaareen maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa qayb ka ahayd in gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo magaalada xalab xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku eedeeyey dowladda madaxweyne bashaar al asad xanibaadda gargaarka wuxuuna sheegay in ruushka looga baahan yahay inay ku cadaadiso suuriya in hawshaasi ay meelmar noqoto mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa sheegay duqeyn xagga cirka ah oo ay geysteen diyaaradaha maraykanku in lagu dilay ugu yaraan sideed askari oo booliiska ka tirsan ciidamada booliiska waxa ay sheegeen inay ku sugnaayeen goob dadka lagu baadho oo ku taalla waddada gaadiidku maraan ee bannaanka hore ee tarkin cort oo ah xarunta gobolka urusgan afhayeen u hadlay milatariga maraykankuna waxa uu xaqiijiyey weerarkaasi dhinaca cirka ee ka dhacay taarinkod siddeed iyo tobankii bishan sebtembar
go-aanka dowladda maraykanka ee lagu qaaday xayiraaddii dhinaca ganacsiga ee saarnay dalka mayanmar ayaa waxaa soo dhoweeyey ganacsatada iyo shirkadaha dalalkaasi tallaabadan ayaa xayiraad badan iyo caqabado kala duwan ka hor qaadaysa dhaqaalaha waddanka mayanmar iyada oo ridaha u furaysa ganacsiga caalamiga ee dalkaasi lala wadaagayo khubarada falanqaysa siyaasadda mayanmar ayaa tilmaamaya in sidoo kale tallaabadan uu maraykanku qaaday ay mas-uuliyad dheeraada saarayso xisbiga talada dalkaasi ku guulaystay ee n l d
aad naga dhegaysanaysaan waa v o e washington idaacaddii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa qaybaha inooga harhsan idaacadda ayna ku bilownee wararka ka imanaya gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalla maanta ay dhex mareen ciidamada etoobiya ee ka tirsan amisom iyo maleeshiyada ururka al-shabaab deegaan u dhexeeya webxo iyo weliba dac oo ka tirsan gobolka galgaduud waxaana weli aan caddayn khasaaraha dagaalkan isgaadhsiinta oo liidata aawadeed dhinaca kalena dadkii deganaa deegaanadaasi ay ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladdu ay dhowaan isaga soo baxeen ee gobolka hiiraan iyo weliba gobolka kale ee galgaduud ayaa bilaabay in ay ka barakacaan cabsi hanjabaado ay ka heleen al-shabaab aawadeed sida ay v o eda u sheegeen dadka deegaanka warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane wararka aanu ka helayno deegaanada bari ee gobolka galgaduud iyo qeybo hiiraan ka mid ah ayaa waxay sheegayaan in barakac xoog leh uu ka bilowday deegaanadii ay isaga soo baxeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa taageeraya ee ethoobiya in ka badan ilaa afar boqol oo qoys oo badankood haween iyo carruur ah ayaa waxaay soo gaareen deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan mid ka mid ah haweenka deegaanka budbud oo sababo amni aanu magaceeda u qarinay ayaa waxay ka warantay xaaladda ay ku nooshahay iyo deegaanadii ay kasoo barakaceen waxaan ka soo barakacnay budbud oon ku dhalannay waxa waa ka soo guurnay hantidayni waa ka soo tagnay xoolahayni waa la watay guryahayni waa la gubay ciyaalkayna dhammaan dadkayna deegaankayna waa soo barakacnay meeshaana ku sugannahay waxba aan haysanoo raashinana male biyo aan cabno oo tubadaas hadda ku jiro waxaan hayn male dabkaas horta aan hadda ku shuba waa soo ogada wax kaleetood oo raajin hoon cunana ma haysan qudaar aanan haysan weel aanan haysan gogol aanan haysan wax aan haysana male waa nimankii joogi jiray oo dowladda soomaaliya ah waa kasoo baxeen nimankii kale ayaa biday oo islaan bambaan kuwaas waxay yihiin anugu ma aqaane ganacsigan ahay xoolo dhaqatan hooyaday ahayd aniga maqaayadan ku lahay budbud maqaayadeedu waa gubeen guriga hooyaadka waa gubeen xoolihii waa naga wateen cabdulle raage maxamuud waa guddoomiyaha degmada galcad waxa uu ka waramayaa sababaha ay u joogi waayeen deegaanadooda kadib markii ay ciidamada ethoobiya iyo kuwa soomaalida ay isaga soo baxeen qaybo ka mid ah bariga gobolka galgaduud waxay u soo barakaceen haddii ayuu ka soo tageen mihi wax uga dambeeya kubadan inta ka hirta waa lagu laaya galcadta waa la socotiin nimankii waxaa la dilay oo shirkadihii xataa ka shaqayhaya oon in la dila xataa caalamku ogey budbudaan nimid budbud intaan joognana cawa iyo ka maalin hoobiyin ugu wadeen ilaahay amarkii iyo ciidankaas jawaabtiisaa lagu jooga ma waxay soo rareen kun iyo saddex boqoloo qof oday birigaa soo rareen oo macacanugu muluqale dadkii hadda shalay aan ka soo kacnay cidiyo qaxa in la raaca sonkorta ilmii laga daadsa kiilo sonkoro nimaa laga firdhiyey asaa ilmii looga tegey jidkuu ku soo jiriya hadda waxaa la gubay budbud iyo galcad inta kale fiyaabinka ogey ceelhareer ceelhareer ku dar oo ceelka dhamay la gubaba weliba waa siday u kale yihiinoo galcad weli dab lama saarin laakiin khatarabilaan la dardarsiiye guryihi jenaraal axmed maxamed tareedishe taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay in deegaanadii ay isaga soo baxeen shacab aanan looga soo tegin sababa jira awgeed nin gurigiisa la gubay xoolihiisa la gowracay iyagoon baahi loo qabin iyadoon baahi loo qabinaa la gowracay lixdan neefoo geelaha leeskor saaraa la gowraca laga tegey maxay tahay macnahaas waa dabargoyn ee ha la gurmado oo ha loo istaago odayga siddeetan jirkaa waa inuu qorigiisa qaataa bikoos waxuu dhowranayaan jirinba intaasaan leeyahay shacabkan waxaan leeyahay niyaddiina berka dhiga insha allah waa guulaysanayseen waxaan aad ugu tacsiyeynayaa askartii halkan iiga dhimatay iyo waxaan u tacsiyeynayaa guddoomiyihii degmada galcad macallin qadar allaha u naxariisto shahiid ayuu ahaa isagoo shacabkiisa u dagaalamayo dhintay jenaraal tareedisha ayaa ku eedeeyey saraakiisha sare ee ciidamada xoogga inay dayaaceen xuquuqdii ciidamada dowladda ee al-shabaab kula dagaalamayay gobolka galgaduud ka warsugid ciidamo shisheeya oo taliska xoogga uu ka warsugaayo ciidamadaa shisheeya inay dalka difaacaan mana dhici karto meel walba oy joogaan ciidanka shisheeya waa baxaya bikoos dalkan uma dhalan askariga u dhashayna waxaa laga cunaqabateeyey rasaasta waxaa laga cunaqabateeyey gaadiidkii waxaa laga cunaqabateeyey mushaarkii waxaa laga cunaqabateeyey ayu nooc oo daruuriya oo u baahan yahay inuu dalka ku difaaco sidee ku dhacaysaa marka inuu askariga ajanibigaha markuu soo baxo inuu goobtii ku haro sidee ku dhacaysaa ii sheega wax dhici kara maaha kow waxaysu dhici karin annaga ajaaniibta nala joogtay oo shisheeye ee garabkana siisay waxaa imaanaya diyaarado diyaaradahaasi waxay ku imaanayeen madaxa ajaaniibtaas haddaan annagu goobtaas ku hori lahayn annagoos bilaasaanada annagoo bilaa taakulayna xataa hal diyaarad noomaysan timaadeen askariga dhaawacmana cid naga qaada ma heli lahayn haddii dalkan xisaabtan jiri lahaana inta shacabkan dhibaato gaartay maba gaari lahayn ciidamada etoobiya ee dhowaan ka soo baxay deegaanka maqokori ayaa waxa ay u ruqaansadeen dhinaca degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waatan saynab abuukar oo inala socodsiisa
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban hogaamiyaasha madasha qaran ayaa shirkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho isku afgartay in qoondadii hore loo siiyey dumarka si loo xaqiijiyo sidii ay ku dhaqangeli lahayd ay beeshii saddex kursi leh mid ka mid ah ay haweenka u tartamaan hase ahaatee haweenka qaar ayaa rumaysan in si kastoo ay dhiiragelintaa u tahay haddana aanu jirin hab cadaynaya in haweenka ay helayaan tirada loo qoondeeyey walow qaar kale oo haweenka ka mid ah ay rajo badan ka qabaan meelmarinta qodobadii lagu heshiiyey waxaa xubinta dooda igala qaybgalaya warsan xasan xagar iisahre juumow macow oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda arrimaha haweenka waxaana hadalka ku horeysay warsan xasan aniga waxay iila muuqataa in ay hirgelayso insha allahu bidnilaahi kariim inay ku guuleysan doonaan gabdhuhu doorkan boqolkiiba soddon waxaana ugu arkaa gabdhuhu waxay suubiyeen dadaal badan waxay qabteen shirar badan waxay si fiican bay u dadaaleen madashay hor fariisteen lixdan nin oo dalka xakumaya ay hor fariisteen oo afarta maamul goboleed iyo saddexda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ra-iisul baarlamaanka waxaana ka xaqiijinay inay gabdhuhu helayaan boqolkiiba soddon ay bannaanka u taalla gabdhaha taasoo ku timi dadaalka iyo wada shaqaynta iyo isla jirka iyo cuduudda gabdhaha soomaaliyeed ay sanadka ugu halgameen inaanu boqolkiiba soddon gacanta ku dhigno waad mahadsan tahay warsan waxaan siinayaa zahra juumow waxay madaxdu isla garteen in qoondada dumarka boqolkiiba soddon hore loo siiyey si loo hubiyo inay dhaqan gashay waxaa la yidhi waa in beeshii saddex kursi leh mid haween ay u tartamaan marka sidee bay kula tahay inay taa ku dhaqangeli karto waxaa horta ilaahay baa bixiyo wixii ilaahay kuu qadarana waa la helaya laakiin aniga waxay iila muuqataa wardowlo warqadoo ku yaal mar walba uun in la leeyahay boqolkiiba soddon waa leedihin waa laydin siinaa la leeyahay wax ii cad oo ilaa iyo hadda in aan helayna cadayahayana ma jiraan hase yeeshee haweenka soomaaliyeed wixii ilaahay u qoray iyo amba haweenka muslimiinta oo dhan way helayaan markee shareecada islaamka intay noo qorta ayaaba nagu aada balse hadda aniga wax cad oo ii muuqdo oo maanta intaasaa meel idiin taal asaad helaysiin aan isleehay uma jeedo haddiiba la yiray in beeshii u hogaansami weysa go-aanadii soo baxay ee tallaabo ayaa laga qaadayaa maxayan adi taa kugu muuqan in uu jiro dadaal badan oo dumarka lagu dhiiragelinaya dhiirigelin way mudan tahay laakiin ima muuqato barkee beelbeel haddii la yidhi oo qabiil la kala aada aniga qabiil baan ka dhashay qabiilka aan ka dhashay saddex xildhibaanay leeyihiin midkoodna uma muuqato inuu gabar dhiibaya hal gabaraa looga baahan yahay labada kalena rag inay noqdaan saddexdaas laga rabo oo midu gabar tahayna uma muuqato ilaa iyo maanta haddii aan dhex galay uun fiireenin inuu gabar booskiisa ku fadhiisiya raba kuma arkin balse wixii ilaahay qadiraa qadaran laakiin uma muuqato aniga ilama muuqato inay mataqaanaa gabadhaanaan keennay kursiga gabadhaanaan ku fariisinaynaa inay leeyihiin si kastoo dhiiragelin uga muuqda go-aanka madasha iyo heshiisyadii hore haddana sahre waxay qabtaa warsan in weli aanay wax caddayn marba haddii tartan la gelayo oo dumarku ay arimahani ragguba ay ku tartamayaan adigu sida iyadu ay la tahay ma aragtaa mise waxaad leedahay waagi hore waxaa la dhihi jiray gabdhuhu ma midaysna waxay wax ku waayaan midays la-aan sanadka dumarku way midaysan yihiin waxay ka midaysan yihiin dalka gudihiisa dabadiisa degmo mintuulo gabdhaha soomaaliyeed sanadka waxaa ka goon boqolkiiba soddon inay gacanta kusoo dhigaanin boqolkiiba soddon waxaan u tagnay garoowe waxaan u tagnay galmudug waxaan u tagnay koonfur galbeed waxaan u tagnay kismaayo waxaana naloo cadeeyay boqolkiiba soddon inay miiska noo saaran tahay ninna aanan ka baryayn hadday odayaashayadii waan u tagnay odayaal dhaqameedyadii suldaamadii garaadyadii islaanadii maxay ahaytoy kulli waa soo wada marnay oday diidan saaka inay gabadhu wax weydo ma jirto dowladuna ma diidano oo dhinacii siyaasadda way nooga ogol yihiin aniga beesha aan ka dhashay lix nin bay leedahay lixdan nin hadday kusoo dari weydo laba gabdhood albaabkaanu isu taagaynaa waxaanu diidaynaa in la celiyo caalamka waa u sheegaynaa qolo walba waa u sheegaynaa in gabdhuhu maanta u taagan yihiin boqolkiiba soddon oo cad inaanu gacanta ku dhigno hayee sahra juumo meel walboo la tegay waa fiirinaynaa wixii xildhibaan ku tartamayaan fiirinaynaa waa u jeednaa waa aragnaa hadda rag uunbaa tartamayo beesha heblaayo laba ninaa ku tartamaysa saddexaa ku tartamaya gabar tartamaysa iyo gabar la joog ma arkin anigu odayaasha haddaad u tagta kheyr allaha siiyo wixii qabiilay isaga naqanaya mar walba waa qabiil gabdhaha la siiyo loo ku leeyahay wax warqad ku qoran oo cad ma aragtid haddaad madaxda u tagto gabdhaha la siiyo wax meel ku cad ma aragtid beesha caalankanahee anaga hadduu ilaahay yidhaah anigu ra'ligaygu kumaba raaxsana inaan wax ka rabno sababtoo ilaahay weynaan wax ka rabnaa diinteyna islaamka aan wax ka rabnaa oo mataqaanaa gabdhahana ictiraafsan oo xaqooda siiraysa diinta islaamka haye warsan caqabadaha ay ka dhawaajisay sahro juumow adigu inaba ma aragta anigu waxaasoo dhan ma arko barke hadday tartan tahay gabadha iyo wiilku tartami maayaanin warqadaha cad oo ka soo baxay madasha dowladda waxaa ku qoran gabadha in laga rabo oo dolar wiilkana marka ugu horeyso isdiiwaangelinaya wuu shan kun isku diiwaangelinaya naloomaba simin inaan si usoo wada tartano meesha usoo galno gabdhaha soomaaliyeed oo isa soo tartamayana hadday heli waayaan lacagta gabdhaha banaanka joogo qaylinaya waxay u qaylinayaan dooni maayaan gabdhahoo dhan xilka inay helaan laakiin gabdhaha qaylinaya waxay u qaylinayaan in gabdhaha la garab galo aanu anagu isgarab gallo tii aan lacagta heli karin laakiin xildhibaannimada beesheeda kasoo hesha inaan lacagta ka bixino inaan gabdhaha soo dhisno inay gabdhuhu gaaraan meeqaanka sababta ugu badanna waxay tahay gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho wax ka bedeli kara dalkeena maanta suu yahay waa gabdho nabadda wax ka bedeli kara waa gabdho aqoonta wax ka bedeli kara waa gabdho wax walba oo dalku u baahan yahay wax ka bedeli kara maadaama gabdhuhu ay dalka wax walba ka bedeli karaanin waxaanu diyaar u nahay boqolkiiba soddonka sanadka inaanu helo si aanu u dhammayno khilaafka qaran oo dowladda maalin walba iska qabsanaysa baarlamaanka maalin walba iska qabsanaya haddii beel walba sideed iyo toban gabdhood ka joogaan sideed iyo tobanka gabdhood isdiriri maayaan waxaa imaanaya baarlamaankaasu inuu tooso dowladaasu inay toosto nabadgelyo in la helo gabdhaha soomaaliyeed waxay soo celinayaan dadkii kala tegay because gabarba qoys bay ka timi kasoo jeedaa qoyskeediina ma ku noqon oo ma qabo qoysas kalaa qaba gabar walba waxay jeceshahay marka inay qoysaskaas soomaaliyeed walaalayso midayso isu waxaas dhan ma dhiiragelin karaan fursadaha dhammaan muuqda ee dumarka guud ahaan loo fududeeyay in dumarka ay kusoo baxaan ma u muuqataa waay ragga qaara waxay qabaan ooba laga soo xigtay intaasoo haweene hadday baarlamaanka soo galaan inayna iyagu waxba helin marka umaba ogolaba afka unbaa waxaan laga sheegsheegaa maahana ila ma ahan intaasoo dumara inay mataqaanaa waxay aheeto ay wax siin doonaa ilaahay baa wax laga helaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay sahra juumow mucow iyo warsan xasan xagar oo labaduba ka mid ah ururada u dhaqdhaqaaqa xaquuqda arrimaha haweenka intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay saynab abuukar oo doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaa oo laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada waa kan barkhad kaariye oo inala socodsiiyo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada hargeysa inta badan cilmi baadhista laga sameeya deegaanada ay soomaalidu degto ee la xidhiidha taariikh aqoon iyo mawduucyo kaleba waxaa muddooyin badan qayb ka ahaa amaba hogaamiya dad ajaanib ah taasoo keentay in raadraaca taariikhda soomaalida ama howlqabadyada la xidhiidha cilmiyada ay noqdaan mid loo daba fadhiisto dadka ajanabiga ah iyadoo baahidaasi laga jawaabayo ayaa sanadkii hore waxaa la dahfuray aqoon barasho la xidhiidha cilmi baadhista taasoo arday soomaali ah lagu barayey aqoontaasi difcaddii koowaad ee ardaydaasi oo muddo sannad ah baranaysay ayaa shalay munaasabadda qalinjabintooda waxaa lagu qabtay xafiiska uu ururka ka hortagga iyo la socoshada khilaafadyada ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano o c v b uu ku leeyahay magaalada hargeysa agaasimaha o c v b cabdilaahi maxamed odowa ayaan weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo waxbarashadan mashruucu wuxuu mashruuc loogu talagalay tababarka xagga cilmi baadhista oo laba sana soconayay labada sana loogu talagalay in laba dufcadood ama soddon qofa la qaato marka dufcaddii hore ayaa sanadkii hore dhammaysay koob iyo toban bilood bay dhigteen koob iyo tobanka bilood waxay mareen saddex weji oo kala duwanba programku lahaa wejiga hore afar bilood oo ahayd in traini koorsooyin loo dhigo oo macallimiin jaamacadda bristol ka socota ay siiso lix koors bay dhigteen afartii bilood ka bacdi waxay galeen saddex bilood ah tababar xagga research kasta loo sameeyo fiilka oo toosa loo qabanayo ah markay taa dhameeyeen saddex bilood waxay galeen inay qoraal bilaabaan qof waliba topic uu doorto topigaana dabeetana qof lagu xidho mentor gareeyo jaamacadda bristol ka socdo tababara afartaa bilood dabeetana qofku wuxuu ka shaqeynaya topiga topigii bay maanta preset gareeyeen wejigii ugu dambeysana wuu ahaa wayna dhameeyeen programka wejiga koowaad cabdulaahi odawaa waxaa kaloo weydiiyey waxyaabaha mashruucan lagu tababaraya cilmi baadhayaasha soomaalida ayuu kaga duwan yahay aqoontii hore u jirtay ee jaamacadaha lagu baran jiray iyo sidoo kale tallaabada tan ku xigta ee la qaadayo markaas si markaad ka eegto programku wuxuu ka jawaabayay baahiyaha kala duwanaa ee cilmi baadhistu ay leedahay amba ha noqoto mid ah khalfiyaad iyo tiiri ama ha noqoto mid toosoo fiilka la tegayo lasoo ururinayo ama ha noqoto mid qoritaane waa program package oo dhammaystiran bu haasu kaga duwan yahay waxyaaba jacdaa lagu dhigto brogramkan runtii waxaa ku shuqu loo wada hayado kala duwan iyo jaamacado kala duwan o c v b center buu yahay idiyada horena wuu lahaa laakiin iminka waxaa nala fuliyaa hay-adda transparent solution waxaa inta ugu fara badan dhigidda abixisa waa jaamacadda bristol ee u k ku taala waxaa fangareeya somalia stability fund oo iyaguna fanka kasoo qaatay east africa research hub exactly marka qoladaasoo dhan baa iminka programkii runtii aad baa loola dhacay waxaa laga wada shaqaynayaa iminkaba in laga fikiro sidii horumar loogu samayn lahaa laba meeloodba waa laga hadlay horumarinta in heerkan uu marayo kor looga sii qado kor loo kaco oo ardaydan ka faa'iidaysatay qaar kaloo levelkooda aba laga firo programkii levelkii labaad halkeebaa loogu sii kordhin lahaa kan iyo ballaadhintiisa oo ah inay dad fara badan programka laftiisa ay ka faa'iidaystaan labadaasba waa waa arrimaha laga wada hadlayo ardayda aqoontani baratay oo ka yimi guud ahaan magaalooyinka soomaalida ayaan qaarkood wax ka weydiiyey waxyaabaha ay barteen ay ka faa'iideen duruustan cabdiraxmaan muumin waxa uu ka mid yahay ardayda ka timid magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ee soomaaliya marka hore aan kaaga mahadceliyo barkadow jaaniskan aadna siisay idiga iyo idaacadda v oda barnaamijkan wuxuu lahaa barnaamij ahmiyadiisa leh saa og tahay dadka ummadda soomaaliyeed dad ajanabi ah ayaa wax ka qora haddaba in la helo dad researchers oo soomaaliya oo tire intaa leeg leh cilmi baarayaala hadda barnaamij wuxuu ahaa researchka oo dhan lagu soo koobayay saddex fays ka kooban muhiimadda intaa leeg baa kalsooni baa igu gashay inaan cilmi baare madax banaan noqon karo intaasoo dhanna waxay ka timi waxaan ka baranay halkan ibraahim khadar siciid waxa uu ka mid yahay ardaydii ka socotay somalilan waxa uu ka hadlayaa wixii uu bartay waxaan isleeyahay waad baratay wax badan researchka anshaxeeda hadday noqoto habka loo diyaariya hadday noqoto qaababkeeda hadday noqoto research ama quantitative ama qualitative research xisaabeedka iyo sida loo diyaariyo iyo researchka qaab hadalka qoraal ahaan loo baaro cilmi baarista ah waxaan bartay kale inaan noqdo qof isku kalsoon oo maanta keligii iyo haddii hay-ad noqotaba research diyaarin kara hogaamin karana sidoo kale ardayda kale ee aqoonta cilmi baarista baratay ee ka yimid magaalooyinka soomaaliya ayaan iyagana weydiiyey waxa ay isleeyihiin waa barateen
marka hore waan salaamaya v o a magacayga waxaa la yidhaha cabdifataax cismaan sheekh aadan waxaan ka imaaday magaalada beledweyne gobolka hiiraan marka aniga waxuga anfacay laba meelood aniga waxaan ahay macalin ka shaqeeya jaamacad xagga jaamacadda horumarinteedana waa iga anfacaya mataqana jaamacaddaas inay research sameyso oo cilmi baaris sameyso ku beesgaraynaysa ama mataqaana ku qabanaysa qaabka mataqaana cultureka ama dhaqanka soomaalida iyo diinteeda waxay kaloo iga anfacaysaa qof ahaan inaan ku helo mustaqbalka shaqooyin iyo inaan kor u qaado aqoonteyda iyo tayadeyda xagga cilmi baarista magacaygu waa ifraax mukhtaar maxamed ka timid caasimada soomaaliya muqdisho kow waxaa ka helay aqoon taasoo iskugu jirta theory iyo practical maanta waxaan helay shahaado oo bristol university bixinayso taas waa laba muhiimadood oo aniga aan ka helay ardayda marka loo eego arday walbo wuxuu noqonayaa mid ku kalsoon nafsadiisa dufcaddii labaad ee ardayda fursadani waxbarasho heshay oo iyana sanadka dambe sii wadi doona ayaa bilowday geedigan waxbarasho dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan barnaamijka waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanayay magaalada hargeysa waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah barkhad maxamuud kaariye intaan toddobaadka dambe barnaamijka lamida ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa ammaano allah
aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariyo inala socodsiinaya xubintaasi waxbarashada halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu ku dhowna hase ahaatee waxaa laynka si toosa ugu jirta waryahayaga caashe ibraahim aadan caashe cuud oo haatan ku sugan xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york ee dalkan maraykanka oo uu ka furmayo shirkii golaha guud ee wadamada ku jira qaramada midoobey caasha haddii aad maqlayso shirka iyo balqaaban qabanqaabadiisa aan idhaahde iyo sida uu furmayo hadda bal warbixin naga sii
aad baad umahadsan tahay sahre ciidla nuur goor dhoweyd ayuu shirkan golaha guud ee qaramada midoobey ka furmay magaalada new york gaar ahaan xarunta qaramada midoobey ee magaalada new york ku taala waana kulankii koob iyo toddobaatanaad ee kulankan golaha guud ee qaramada midoobay sanad kasta mar ayaa la qabtaa marka kulankan waxaa goor dhoweyd furay madaxweynaha kulankan koob iyo toddobaatanaad ee qaramada midoobay ninka la yidhahdo peter thompson iyo isagoo madaxda caalamka kusoo dhaweeyey kulankan maanta ka furmay waxaa sidoo kale ka hadlay madaxweynihii isaga kaga horeeyey kulankan ee ahaa madaxweynihii kulanka toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey kadib waxaa sidoo kale isna hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobey ban kimoon oo hadalkii furitaanka ahaa qaatay iyaga kadib waxaana uu si weyn uga hadlay arrinta qaxootiga caalamka kulankan maanta ayuu furmay wuxuu socon doonaa muddo toddoba maalmood ah marka maanta iyo berri waxa ay diiraddu saaran tahay in si weyn looga hadlo xaaladda qaxootiga caalamka meel kasta ay joogaan tusaale ahaan xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si weyn carabka ugu dhuftay in qaxootiga ay yihiin dad ummadii ka mid a inaanay ahayn dad ummadii culays ku haya waxa uu yihi qaxootiga iyo muhaajiriinta waa inaan loo arkin culays waxay la imaanayaan buu yihi tayo wanaagsan haddii aan keliya ka saarno xayndaabka ay ku jiraan markaanu sharaxno buu yidhi markaanu sharaxno qaraarka new york waxaanu ogolaan doonaa halkan xaqiiqda ah in caruur badan ay iskuullada tegi doonaan marka isla furitaankii waxaa lagu saxiixay qaraar ogolaanaya in qaxootiga si weyn oo guud ay caalamka oo dhan ay wada wajahaan waxaa sidoo kale ka hadlay madaxa hay-adda u n h c r filipo grandi ninka la yidhaahdo waxaa isna hadlay agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka ee iyo muhaajiriinta ee i o m dhammaantood waxa ay si cad uga hadleen in qaxootiga albaab loo furo oo ay noloshoodii ka bilaabaan waan gartay caashaay intaynaan arrintaa qaxoontiga ka gudbin maadaama oo si weyn looga hadlayo ilaa hadda arrinta ku saabsan qaxoontiga ma laga hadlay wixii dadkan soo qaxiyey ee wadamadoodii ka keenay inta aan xoogga la saarin bal wadamadan ay yimaadeen inay dadkii soo dhaweeyaan oo dejiyaan
sahra ajandaha kulanka maanta iyo berri soconaya ayuu ka mid yahay in la wajaho bal qaxootigan sidii wax looga qaban lahaa in sidoo kale laga hadlo bal waxaa khasbaya dadkan inay soo barakacaan oo deegaanadoodii iyo wadamadoodii ay kasoo barakacaan waxaa dabada ka riixaya amaba gadaal kasoo riixaya ee dadkani kasoo barakicinaya deegaanadii ay ku sugnaayeen iyo waxa guud ahaan keenay in qaxootigan iyo muhaajiriinta socodkooda uu afartii sane u dambeysay inay si weyn usoo labalexaadsato xaaladda dalka syriya lasoo hadal qaaday waxaa lasoo hadal qaaday tan suudana lasoo hadal qaaday soomaaliya waa laga hadlay dhammaan waxaa la leeyahay bal dadkan qaxootiga ah ee wadamadoodii ku sugnaa maxaa wadamadoodii kasoo saaraya oo banaanka usoo saaraya oo banaanka geynaya marka wuxuu waa arrinta lagaga hadlayo maanta iyo berri kulanka dhan wuxuu ku saabsan yahay in qaxootigan iyo xaaladooda laga hadlo iyo cidda dabada kasoo riixaysa qaxootigan ee wadamadoodii kasoo saaraysa ugu dambeyn cashay si kooban maanta imika waa tobankii oo daqiiqada yare ay ka dhiman tahay saacadaha new york iyo washingtonba ilaa goormuu shirkani soconaya maanta
shirkan wuxuu socon doonaa caawa sideedda iyo barka fiidnimo saacadda new york ayaa lasoo gabagabayn doonaa waa saqda dhexe saacadda soomaaliya marka ay tahay berri wuxuu ku waaberiisan doonaa sidoo kale kulanka sideedda iyo barka ayuu haddana furmi doonaa waxay qoraxda u dhici doontaa ama lasoo xiri doonaa sideedda iyo barka labada maalin maanta oo isniina berri oo talaada ah wax kale shirka lagagama hadlayo waxaa laga hadlayaa xaaladda qaxootiga caalamka sidii wax looga qaban lahaa aad baad umahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashe cuud oo si toosa khadka telefoonka ee new york ugu jirtay caashe waxay hadda ku sugan tahay xarunta qaramada midoobay wararka ka soo kordhana waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda xuseen waa tahay saaray haatanna aniga adigii dhegaystayaashina waa idinku wadansano mid ka mid a heesaha lagu talagalnay
wacugaha soo doora ruuxii caqliga deeqanaxli ma laha cadhadiisu cabar labta kuma raagto waa cunay qalbiga maydha intaanso rogaal celino aan casuuno labade
codka dabacsan ee fanaanada ruun xadi saban ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo mar kale intaanu kulmayno waa xuseen barre aadan sahre ciidla nuur iyo dhammaan asxaabtii v o e barnaamijka inagala qayb qaadato oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo